halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lixi tobanka sagaali tobanka mitrband iyo weliba boggeena internetka ee v o a somaly com galab wanaagsan dhammaantiinba waa arbaco afarta bisha ogost labada kun koob iyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka v o eda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid a dowladda puntland oo shaacisay liiska codbixiyayaasha degmooyin ka tirsan puntland ee doorashada dowladaha hoose ee dhici doonta bisha oktoobar dowladda itoobiya oo shaqada ka joojisay saddex hay-adaha gargaarka ah ee ka howlgala gobolka tigray oo ay ku eedaysay in ay macluumaad khaldan internetka ku gudbinayeen darawalinta iyo dadka magaalada muqdisho oo amni darrada magaalada ka jirta ay uga sii daran tahay dhibaatooyin ay kala kulmaan waddooyinkii oo ay biyo xidheen
wadooyinkiioo burbursan annagoo maalin walba nagala qaado cashuur maxaa la yidhaaho meel kasta biyo dhiiqa oo yaallo wax oo dawladda aan ahayn dhibaato aad ballaaranaan ku qabnaa
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
duqowda magaalo qaar waa dad loofaraa da'dooda ma fiiriyaan hadday dumar arkaan sidii dugaag xoolo helay bay u daba ordaan diintu waxay diidday bay saani uga dalbaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee maraykanka u s aid samanta bower ayaa arbacada maanta ah la kulmaysa mas-uuliyiinta etoobiya iyadoo maraykanka ugu baaqayo dowladda dalkaasi inay ogolaato in gargaar bani-aadamnimo la gaadhsiiyo gobolka tigray bower ayaa salaasadii la kulantay qaxootiga tigray ee u baxsaday dalka suudan waxayna ku celisay mowqifka maraykanka oo ah in la caawiyo dadka ku nool gobolka tigray islamarkaana lasoo afjaro dagaalka muddada ka badan sagaalka bilood halkaasi ka socda samanta bower ayaa barteeda twitter-ka ku qortay in maraykanku uu dhowaan dhammaan dhinacyada ku riixayo in ay gaadhaan xabad joojin deg deg ah iyo in ciidamada la kala qaado iyadoo la rajaynayo in dadka qaxootiga ee suudan ku sugan ay dib ugu laaban doonaan dalkoodii dowladda maraykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in dadka gobolka tigray ay ugu deeqday milyan oo dollar oo gargaar bini-aadamnimo oo dheeraad ah kooxda daacish ayaa u muuqata mid isku dayeysa in ay dib u soo dhisanayso ciidamadeeda ku sugan dhulka saxaaraha ee bariga suuriya iyagoo adeegsanaya wiilasha yaryar iyo kuwa ka tahriibay xeryaha barakacyaasha ee ku yaala waqooyiga galbeed ee suuriya arrintan ayaa imanaysa iyada oo in ka badan laba sano ay kasoo wareegtay markii kooxdaasi argagixisada la burburiyey warbixin uu salaasadii soo saaray kormeeraha guud ee waaxda difaaca maraykanka u qaabilsan howlgallada maraykanka iyo xulafadiisa ay ka wadaan dalalka suuriya iyo ciraaq ayaa arrintan lagu shaaciyey inkastoo ay jiraan tallaabooyin badan oo adag oo ay qaadeen xoogaga dimuqraadiga suuriya ee maraykanka uu taageero ayaa haddana kooxda daaxish waxa ay sameeyeen saameyn ballaaran ku yeesheen kaaman badan iyo sidoo kale xorriyadda dhaqdhaqaaqa oo ay uga faaidaysanayaan inay ku bartilmaameedsadaan dadka u nugul in ay ciidameeyaan xeerdhaalyaha guud ee gobolka new york ee dalkan maraykanka latitsa james ayaa dembi ku heshay gudoomiyaha gobolkaasi andrew como kaas oo ku eedeysnaa inuu faraxumeyn u geystay dumar ay shaqo wadaag ahaayeen madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ugu baaqay como in uu iscasilo kadib markii ay soo baxday warbixinta xeer ilaalyaha gobolka new york waxaana sii korodhay tirada madaxda xisbiga dimuqraadiga ah ee doonaya in uu banneeyo xafiiska como ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo haysto isagoo warbixinta xeer ilaalyaha guud ku tilmaamay mid xaqiiqada ka fog halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a guddiga doorashooyinka puntland ayaa maanta soo saaray liiska saxda ah ee codbixiyayaasha degmooyin ka tirsan deegaanada puntland kuwaasi oo ka qaybgeli doona doorashooyinka golayaasha deegaanka ee nidaamka xisbiyada oo markii ugu horreysay lagu qaban doono puntland bisha oktoobar ee sanadkan warbixintan waxaa garowe ka soo diray nuux muuse birjeeb
afhayeenka guddiga doorashooyinka puntland cabdinuur sheekh maxamed isxaaq ayaa saxaafadda u akhriyey tirada codayaasha la filayo inay ka bilaabato saddex degmo shan iyo labaatanka bisha oktoobar ee sanadkan
xogta liiska rasmiga ahi waa sida tan wadarta guud waa afartan iyo siddeed kun saddex boqol iyo konton iyo saddex wadarta saxa ah ama saxsan waa afartan iyo lix kun siddeed boqol soddon iyo sagaal oo u dhiganta boqolkiiba sagaashan iyo lix dhibic lix xogta liiska codbixiyaasha ee degmada qardho wadarta guud waxay noqotay lix iyo labaatan kun laba boqol iyo siddeetan iyo shan xogta liiska codbixiyaasha ee degmada ayl waa sidan wadarta guud koob iyo toban kun siddeed boqol soddon iyo toddoba markana xogta liiska codbixiyaasha ee degmada ufayn wadarta guud waxay noqotay toban kun laba boqol iyo koob iyo soddon gudoomiyaha guddiga doorashooyinka guuleed saalax barre ayaa isagana sharaxaad ka bixiyey codayaasha ay soo diiwaangeliyeen dhowaan si ay u doortaan dadka matalaya
dadkan isdiiwaan geliyey oo hadda aan sii daynay boqolkiiba afartan iyo sagaal dhibic labo waa waa rag weeye halka boqolkiiba konton dhibic sideed ay dumar yihiin halkaa waxaa ka cad in dumarka codbixiyaashaahi ay ay ka badan yihiin kuwa ragga ah guddiga ayaa sheegay in maxkamad lala tiigsan doono dad isku dayey inay deegaano kala duwan iska diiwaangeliyaan si ay meelo badan uga codeeyaan kuwaasoo warbixintooda oo isku mid ahi uu soo bandhigay mashiinka keediyaha guddiga sidoo kale guddiga ayaa ka gudbay tirkoobkii hore ee dadka deegaanadaasi ee ay la wadaagtay wasaaradda qorsheynta puntland oo muran dhaliyey sida tirkoobkaasi uu qeexayay nuux muuse birjeeb v o a garowe
dowladda itoobiya ayaa shaqadii ka joojisay saddex hay-adaha gargaarka ah ee ka howlgala gobolka tigraay ee colaadu ay ka taagan tahay adis ababa ayaa hay-adahan ku eedeysay in ay warar khaldan dhinaca internetka ku gudbinayeen dhinaca kale warbixinta wakaaladaha wararka ay ka qoreen arrintan waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan hay-adda m s f qeybteeda holland iyo hay-adda kale ee n r c ee qaxootiga u qaabilsan dalka norway ayaa waxaa shaqo joojin lagu sameeyey muddo saddex bilood ah waxaana ay shaqo joojintani qayb ka tahay caqabadaha ka taagan gargaargaarsiinta gobolka tigray ee dalka ethoobiya halkaasoo ay qaramada midoobay sheegteen boqolaal kun oo qof ay macluulo ku hayso qoraal ay maanta soo saartay ethoobiya ayaa lagu sheegay in hay-adaha m s f iyo n r c ay faafinayaan warar aan sax ahayn oo baraha bulshada lagu fidiyey iyo warbaahinno kale taasoo ka baxsan howlahooda shaqo ee ogolaanshiyaha loo siiyey dowladda ethoobiya ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah oo ku aadan wararka beenta ah ee ay sheegeen inay hay-adahani faafinayeen qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay-ad kale oo la yiraahdo almaktuum foundation iyana la hakiyey sababo la xiriira in ay ku fashilmeen inay raacaan tallaabooyinka kahortaga xanuunka covid sagaal iyo toban iyo in ay si qalada u maamuleen miisaaniyadooda hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta ayaa ka shaqeysa dhinaca waxbarashada mana cadda weli haddii ay hay-adani ka shaqeynaysay gobolka tigray iyo in kale madaxa gargaarka qaramada midoobey martin grivets ayaa shalay sheegay in eedaha ay mas-uuliyiinta etoobiya u jeedinayaan shaqaalaha gargaarka ee ah in ay u xaglinayaan ayna hubeynayaan ciidamada tigre ay tahay mid halis ah eedaha qaawan ee ka dhankaha shaqaalaha gargaarka waa in la joojiyaa waana inay soo raaciyaan caddeymo cad haddiiba ay jiraan dhab ahaantii tani waa arrin halisteeda leh ayuu yiri griffits ciidamada tigray ee kasoo riixaya gobolka amxaarada koonfurta iyo galbeedka ayaa sababay inay barakacaan laba boqol oo kun oo qof gobolkaasi halka konton iyo afar kun oo qofna ay gobolka cafarta ku barakaceen sida uu sheegay griffith madaxa gargaarka ee dalkan maraykanka samanta power ayaa ugu baaqday xoogaga dowladda kasoo horjeeda inay si deg deg ah dib uga gurtaan labadan gobol ee amxaarada iyo cafarta ee la dariska ah tigray waxaana jirta cabsi laga qabo in colaadu ay ku baahdo dalka intiisa kale power oo hadda booqanaysa etoobiya ayaa barteeda twitter-ka soo dhigtay gelinkii dambe ee shalay in t p l f ay ciidamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan dib uga celiyaan gobolada amxaarada iyo cafarta power ayaa barteeda twitter-ka ku tiri si uu gargaarku u gaaro dadka u baahan ee tigray waa in ay dhammaanba dhinacyadu dhammeeyaan colaada ma jiro xal militari oo colaadan lagu xallin karo waxaa kale oo ay sheegtay in dhammaanba dhinacyada colaadda u dhaxayso ay dardargeliyaan in si aan hakad lahayn iyo caqabad gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaaddu taabatay sidoo kalena la dhammeeyo go'doominta ganacsi ee gobolka tigray samanta power ayaa sidoo kale ku celisay dalabkii washington ee ahaa in maleeshiyaadka amxaarada ay ka baxaan galbeedka tigray sidoo kalena ciidamada eritrea ee caawinaya kuwa ethoobiya ayay sheegtay inay ka baxaan gobolka maraykanka ayaa u arkaya ethoobiya inay saaxiib muhiim ah u tahay gobolka geeska africa ee colaadu ka jirtay balse maamulka biden ayaa si aan leexleexad lahayn u cambaareeyey dagaalka tigray
aad ayay umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda turkiga ayaa ka hortimid qorshe uu maraykanku ku doonayo in dalkaasi si kumeel gaar ah u geeyo kumanaan qon oo reer afghanistaan ah oo maraykanka uu ka soo qaadayo dalkaasi kuwaasi oo halis ugu jira in kooxda taalibaan ay beegsato xiriirka ay la lahaayeen maraykanka dartiis warbixintan waxaa soo jeedinaysaa sahre ciidlanuur xukuumadda ankara ayaa ka cadhootay qorshahan uu maraykanku ku doonayo in dalal saddexaad sida turkiga dibudejin loogu sameeyo kumanaan qaxooti reer afghanistaan oo halis ugu jira in taalibaan ay beegsato xidhiidhkii ay la lahaayeen maraykanka dartii iyadoo wax ka yar hal bil ay ka harhsan tahay wakhtiga maraykanku soo gabagabaynayo dagaalkii muddada dheer dalkaasi afghanistaan ka socday ayaa waaxda arrimaha dibadda ee maraykanku waxay isniintii ku dhawaaqday barnaamij cusub oo qaadasho qaxooti loogu talagalay in ay dadka u dhashay waddankaasi afghanistaan ku yimaadaan maraykanka barnaamijkan ayaa caawinaya turjubaanadii la shaqeeyey ciidamada maraykanka ee afghanistaan ku lugta lahaa mashaariicdii maalgelinta ee maraykanka iyo kuwii la shaqeeyey ururada aan dowliga ahayn iyo warbaahinta maraykanka wuxuu barnaamijku qeexayaa in dadka la dejiyo dalal saddexaad oo gobolka ku yaala muddo sanada ilaa inta laga diyaarinayo warqadaha sharciga ee ay ku tegayaan maraykanka hase yeeshee dalka turkiga oo haatan ku nool yihiin afar milyan oo qaxootiya oo badankoodu ay ka yimaadeen dalka syriya ayaa sheegay inaan arrintaasi laga talagelin war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa lagu sheegay waa waxaan la aqbali karin in dhibaato xal loogu raadiyo dalkeenna iyadoo aan ogolaansho laga haysan dowladeenna waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa turkiga ku dartay mid ka mida dalalka ay suurtagalka tahay in dibudejin loogu sameeyo iyadoo sidoo kalena liiska lagu daray dalka bakistan hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegtay in qorshaha maraykanku uu hogaamin karo xasarad cusub oo weyn oo ka dhacda gobolka iyadoo intaasina lagu daray inaanay awood u lahayn in ay la tacaasho qalalaase muhaajiriin oo cusub oo ay ugu danaynayso dal saddexaad iyadoo la filayo in ciidamada maraykanka iyo nato ay ka baxaan dalka afghanistaan turkiga ayaa cabsi weyn ka qaba qulqul cusub oo qaxootiya oo dalkaasi kusoo fool leh madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay in saraakiisha turkigu ay wadahadallo heer sare ah ay ku saabsan arrintan ay la yeelanayaan dhigooda afghanistaan
aad ay u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay darawaliinta iyo shacabka ku nool magaalada muqdisho waxaa amni darada ugu sii darsoomay caqabado ay kala kulmayaan wadooyinka magaalada oo qaarkood ay xidheen biyo ka dhashay rabab magaalada ka da-ayay darawalada gaadiidka bajaajka loo yaqaano ayaa codsanaya in dowladdu ay wax ka qabato wadooyinka mar haddii ay cashuur qaado warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
hoonka gaadiidka kala duwan ee aad maqlaysaan waa ciriiri ka taagan mid ka mida waddooyinka halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo gawaarida muqdisho waxaana ciriirigani uu ka dhashay burbur iyo dayactir la'aan ragaadiyey inta badan waddooyinka magaalada kuwaasoo qaarkood ay biyo dhigeen roobabka xagaaga ee xilligan ka da'aya muqdisho waa kuwan qaar ka mid a wadayaasha mootobajaajka oo sheegaya in iyagoo si joogtaa u bixiya lacagaha canshuuraha ay misana haysan wadda ay isticmaalaan meel walba biyo waay meeshaa marto meel walba adiga dhagaxa ku xihan meesha adigu meeshaa mar magto biyo waay meeshaan kalena dhagaxa ku xihan marka dhibaato weyn baan hoydani waa dhibaatooyin badanaan haysto waddooyinkii macnaha waa wada biyo meel walbo laamiyaasha jabiyin canshuuraadka waana laga qaadaa wax wax noo deynaya male daqiiqad walba askarta kugu soo yaaceen lacagta dhiibaa lagule qori liifkiisa lagu garaa laamigina nadiif noo maaha dhibaatada aan wadooyinka ku qabno waa mid aad u ballaaran wadooyinkiioo burbursan anigoo maalin walba nagala qaado cashuur maxaa la yidhaaho meel kasta biyo dhiiqa oo yaallo wax oo dawlad aan ahayn dhibaato aad u ballaaran aan ku qabnaa wadooyinka meelaha wadooyinka ka burbursan yihiin wadooyinka meel kasta waa burbursan yihiin hadda wad- jidka wadnaha oo bakaaraha waa burbursan yahay meelo badanuu ka burbursan yahay midka kale oo isheeg soddonka waa sidoo kale midka warshadaaba iska daay asaga biyaa goostay waxaa la yidhaaho alqalab waa sidoo kale afashooni waa sidoo kale bulaacado iyo biyaa lagu gooyey marka dhibaato aad u ballaaran qa- aan ku qabnaa wax ka hadlaaya iyo wax wax ka qabanayna ma aragno saas daraaddeed dowladda waxaa ka codsaynaa inay dhibaatadaas ay wax ka qabato siiba gobolka baraad waxaa ka mid a eh, baabuurta waaweyn oo la soo daaya oo kolonyo ah mid midka kale oo sanka isku haya dadweynihii oo meesha iska y- laamiga taagan oo qofka qaadaba aadan geedka muuqda aadan geyn karin haddaanaana mootaaley walaal waa wado kasta biyo fadhiyo meel kasta oo sida ceelqolob oo kale een, buundooyinka magaalada laiskuma dhex mari karo saas awgeedin waxaa noo sii dheer bil kastoo canshuurta laisku dhaafayn wakhtigeeda oo lagu xisaabtamaa oo askari waddo kastaa taagaya inta badan shacabka muqdisho ayaa sheegaya in wakhti badan ay ku qaadato inay gaaraan xarumahooda shaqada waxaana dhacda in wadda xumida ka jirta magaalada ay sababto ka habsaamidda howlahoodii maalinlaha ahaa waa kan maxamed nuur kaynaan oo ah hormuudka kuliyadda waxbarashada ee jaamacadda s i u anigoo ah bara jaamacadeed ahna maamula waxaan ku qabnaa dhib wadooyinka marka la marayo tusaale horta xamar markaan ka hadalno ku-xiise geli maysa wadda laami in la dhiso marka sababta laamiga haddii la dhisataa waa sii burburaya markuu burburan haddana waxaa dhex yaalla biyo waxaa intaas usii dheeraya marka in aan bajaaj raaco oo aan bajaaj kale ka dego oon mid kale raaco oon mid kale ka dego ayaa dhibaatada meeshii kugu qaadan lahayd toban daqiiqa ama shan iyo toban daqiiqa wax ka yaraya waxaa laga yaabaa inaad qaadato muddo ee, soddon daqiiqa iyo wax ka badan oo ay dhibaato kale kugu keento shaqadii iyo wakhtiga aad ku xisaabtamayseen inuu kaa dib dhaco cabaas cali nuur waxa uu ka mid yahay dadka meheradaha ganacsi ku leh waddada maka almukarama waxaana uu aaminsan yahay in ciriiriga ugu badan ee magaaladu ay abuurayaan gaadiidka xamuulka ee ka soo baxa dekedda muqdisho magaaladan muqdisho waxaa jaamka ka dhigay waa hal arrimood oo keliya ma laha qodob labaad ma lahan qodobka koowaad waxay ay tahay baabuurtii waaweyneyd dekeda ka soo baxaysay oo la rabay nidaam in loo sameeyo iyo halhal iyo labalabo in loo soo daayo la rabay Ah, waxaa la wada sameeya ta kulligooda hal mar bad ooda laga soo wada qaaday oo ay ku wajahan yihiin ilaa ay kaaraan wadada ay xirayaan waxay tahay wadada dekeda ilaa iyo wadada bakaara inta udhexaysan ayaa xiraya oo ayaa ishaysta Eh, waxaa la rabay warta baabuurtaas in loo sameeyo nidaam iyo istaraatiijiyad nidaamkaas iyo istaraatiijiyadaas oo ah in la fasaxo habeenkii shan sac iyo afar sac wixii ka dambeeyo maadaama magaalada markaas uu degan yahay socodkan uu yaryahay si ayana u shaqaystaan dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo aanu la xiriirnay si ay uga jawaabaan cabashada ka soo yeeraysa bajaajleyda ee ku aadan burburka iyo boholaha biyo fariisinka noqday ee waddooyinka muqdisho ayaanay inoo suuro gelin inaannu qadka taleefanka ku helno balse awaamiir uu shalay gobolku u diray gawaarida xamuulka ee ka soo baxa dekedda muqdisho ee abuura ciriiriga iyo saxmadda magaalada ayaa waxa uu faray inay shaqayn karaan gaadiidkaasi laga bilaabo saacaddu marka ay tahay tobanka habeennimo ilaa afarta aroornimo ka hor salaada subax sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan iyadoo laga duulaya sidii loo fududayn lahaa isu socodka gaadiidka magaalada muqdisho islamarkaana loo yarayn lahaa samxadda iyo jaamka xooggan ee ka jira caasimadda waxaa la farayaa dhammaan gaadiidleyda xamuulka ee ka howlgala dekedda magaalada muqdisho in gaadiidka xamuulka ee badeecadaha ka soo qaada dekedda magaalada muqdisho ay ka soo bixi karaan laga bilaabo saacadda markay tahay tobanka habeennimo kuna eg afarta sak dhexe ama subaxdii hore ee xilliga subaxnimo ee salaada subax waxaana la mamnuucay baabuurta soo qaada rarka dheeraadka ee had iyo jeer ee waxyeelaysa bulshada waxaana dhaqangelinta howshaasi u xil saaran taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo taliska qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafiko iyadoo ciddii aan u hoggaansamin awaamiirtaasi lala tiigsan doono maxkamadaha iyo laamaha garsoorka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
iskuul islaami oo ku yaala galbeedka magaalada melbourne ee dalka australia oo laba kun oo arday oo dhigta ay badankoodu soomaali yihiin ayaa albaabada la isugu dhuftay kadib markii macalin ka mid ah barayaasha iskuulkaasi laga helay cudurka covid n gudoomiyaha jaaliyadda faarax maxamuud warsame ayaa wariyaha v oda ibraahim cumar baafo arrintaasi uu ka waraystay kayskan cusub een, waxaa laga helay sidaa sheegtay een, iskuulka taqwa waxaana laga helay macalin een, ama macalimad een, ardayda waxbarta Een, iskuulkan marka islaamiga ah wuxuu ku yaalaa xaafad la yidhaahdo taraganiina oo dhinaca galbeedka melbourne ah arrintan marka waxay timid ama ay ay soo baxday kadib saacado kooban oo gobolkan ama statekan victoria ay u dabaaldegayeen in maaragtay wax kays ah ama kaysaska ay ka dhammaadeen ama wax kays aan laga helin waa maxay tallaabada ugu horreysa dowlad goboleedka victoria ay qaaday dowladda victoria waxay sheegtay inay hadda dabagal ay ku hayso arrintan sida qofka xanuunkan laga helay waxay degdeg u baartay sida aan wararka ku helayno dadka ehelka la-ah macallinkaas ama macallimadaas iskuulkana ama iskuulka ataqwa waa la xiray waxaana laga yaabaa inuu sii xirnaado ilaa iyo sideed iyo tobanka bishan august oo ah yani afar iyo toban casho oo go-doomin ah haddii markaa wax arrintaasi wax ka bedelan ay dowladdu soo saarina iskuulkaasi ilaa iyo sideed iyo tobanka augost wuu xirnaanayaa iskuulka altaqwa waa iskuulkee bal haddii aad noo faahfaahiso
iskuulkan ataqwa waa iskuul islaamiya saan soo sheegay waxaana ka shaqeeya ilaa saddex boqol oo qof ayaa ka shaqeeya waxaana dhigta arday ka badan laba kun iyo boqol arday ka badan ayaa dhigata dhammaan iskuulka marka hadda dowladdu waxay ku amartay inay dhammaantood ay isbaaraan sidoo kalena ay isgo-doomiyaan marka waa laba qaybood weeye dadka iskuulka ka shaqeeya iyo ardaydaba waxaa laga rabaa inay isbaaraan dabadeedna ay isgo-doomiyaan haddii marka baaritaanadan caawa la sheegay ilaa iyo wakhti dambe in lasii baari doono dadka iskuulkaasi dhigta ama waalidiintooda ama macalimiintaba ha noqdaane ee ay kiisas hor leh beri ka soo baxaan gobolka oo hadda toddobaad ku laaloonaya xayraad la-aan muxuu xaalkiisa noqon karaa sileeda wallaahi hadda ilaa hadda dowladdu wax arrintaasi mays waxba kama sheegin soo faar waxaa keliya oo uu sheegay ninka covidka ka jawaaba ee gobolkan victoria u qaabilsan oo magaciisa la yidhaahdo jeron wimer waxa uu sheegay in qofka hadda xanuunka laga helay laga yaabo inuu xanuunkani qabay muddo dhowr casho ah oo iskuulkaasna uu ka shaqaynayay marka haddii marka dad kale oo dheeraada laga helo xanuunkaasi waxay u badan tahay sidii ay dowladdu marka horeba samayn jirta inay samayso oo ay eegto tirada dadka xanuunkan uu macnaha laga helay inta ay yihiin haddii ay bataanna markaasi inay restrictions ama waxyaaba ma aragtay go-doomina inay dowladdu keento waa suurtagal gobolkan victoria ayaan wax kiisa aan laga diiwaan gelin maanta iyadoo bulshada ku nool magaalada melbourne iyo guud ahaan gobolku ay aad u riyaaqsanaayeen islamarkaana ay sugayeen maalinta beri oo khamiisa in xayiraadaha intooda dhimanna la qaadi doono laakiin hadda kiiskan cusub ee laga helay kollejka islaamiga ayaa waxa ay ka qabaan walwalaad weyn ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa badha saabka gobolka new york andrew como ugu baaqay inuu iscasilo kadib markii xeer ilaalyaha guud ee gobolka new york ay dembi ku heshay guddoomiyaha kaasi oo ku eedeysnaa in uu faraxumeyn u geystay haween ay isla shaqaynayeen haddaba faahfaahinta eedaha guddoomiya como loo jeediyey iyo ciqaabta ka dhalan karta ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay faysal deri oo arrimaha mareykanka ka faallooda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan mareykanka
sida aan la soconno gobernatoraha gobolka new york waxa uu ka mid yahay dadka ugu cadcad xisbiga ama siyaasiyiinta ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga xeraalyaha guud ee gobolka new york ayaa waxay kusoo oogtay dembiyo ah inuu galay tacadiyo uu geystay oo ah dhinaca jinsiga koob iyo toban dumar ah kuwaas oo inta badan sida cadaymaha ama warbixintii aynu dhegaysanay ku qornayd ahaa in qaarkood ay ku jiraan inuu dumar si khaldan u taabtay oo aana raalli ka ahayn qaarkoodna uu tallaabooyin aysan raalli kahan uu kula dhaqmay qaarna markii ay dacwada kusoo oogeen uu shaqada ka eriyey oo uu aargoosi ah sababta ay arrintan dibadda usoo dhigeen isagoo kasii tixraacaya shaqada looga caydhiyay marka isku soo duubo dembiyadan ayaa ah kuwa marar badan hore uga dhacay gobolka new york oo kuwa siyaasiyiin badan oo gobarnatooryaal kasoo noqday ama guddoomiye gobol kasoo noqday gobolka new york ay hore u sameeyeen waan gartay guddoomiye como muxuu ka yidhi arrintan isagu sida aan la soconno guddoomiye como si adag ayuu arrintan uga jawaabay isagoo oo waxyaabo badan oo aada moodo raayal caamka guud ee dalkan maraykanku aysan ku qancaynin inuu la yimi oo ahayd in dhaqan ahaan uu leeyahay inuu uu arrimahan macnaha marka uu samaynayo in uu taabasho ama in uu laabta saaro qof dumara ama rag ay dhaqanba isaga isaga tahay oo uusan wax kale ula jeedin marka si adag ayuu uga jawaabay arrimahani inay yihiin arrimo aan sal iyo raad midna lahayn inkastoo cadaymaha lagu hayo aan sida aan aan dhegaysanay ay ahaydo cadaymo laga helay boqol toddobaatan iyo sagaal qof oo waraysiyo lala sameeyey oo ka mid ahaa shaqaalihii xafiiskiisa in warbixinada lasoo ururiyey oo qaadatay ilaa shan bilood ayaa waxaa lagu qiyaasayaa ilaa toddobaatan iyo afar kun oo iimeelo fariimo faylal xagga codka ah sawiro waad qiyaasi kartaa waxa weeye waa baaritaan muddo badan qaatay baaritaanka lagu soo ururiyey toddobaatan iyo afar kun oo ayd oo arrimood oo ah ama ha noqoto email ama ha noqoto cod la duubay ama ha noqoto sawir marka si kasta uu u dafiro cadaymaha yaalla ayaa ah cadaymo aan ka leexan karin oo uusan wada dafiri karin waan gartay tirada dumarka ee eedeynaya waa imisa tirada hadda isaga eedeynaya waa ilaa koob iyo toban dumara inta la xaqiijiyey oo ku qoran laakiin sidaan hore usoo sheegnay ma aha governorkii u horreeyey ee gobolkan labadii ka horreeyey haddaad fiirisay eliot spencer ninkii la odhan jiray ninkii governorkiisna ka ahaa new york ee david peterson la odhan jiray labaduba sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyaa iyaguna inay gobol dhaafkaas ay arrimo lamida ay sameeyeen oo dembiyadii ugu waaweynaa ee shaqada ay kaga tageen oo ahaa gobol dhaaf laakiin andrew como isagu heerkaa ma gaadhsiisnaa waa taabasho iyo si xunno dumarka ula dhaqmay isagu ha ma gaadhsiisna inuu gobol dhaaf sameeyey eedeymaha lagu soo eedeeyey laakiin de eedeymaha ayaa qaarkood waxay dembiyo xagga federaalka dowladda dhexe iyo iyo mid gobolka aba waxa ay ugu waaweyn inaad qofka dembi kugu soo eedeeya aad aad argoosi oo shaqajaheri ama si xun inaad ula dhaqanto marka falal badan oo xag falal dembiyeed noqon kara xagga federaalka oo dowladda dhexe iyo xagga gobolka new yorkba ayuu ku kacay sida hadda cadeymaha lagu soo oogay waan gartay waan ognahay in guddoomiyuhu uu sidaad xustay yahay siyaasiyiinta ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga saaxiibadiisa xisbigaasi ku jira maxay arrintaasi ka yidhahdeen sida aan maanta ilaa wararkii ugu dambeeyey aysi soo tarayeen way jireen mararkii hore intay baaritaanku shantii bilood ay socotay qaarkood inay difaacayeen laakiin haatan markii xeraaliyaha guud ee gobolka new york uu soo bandhigay cadaymihii dhammaan inta ugu muhiimsan xisbiga dimuqraadiga khaasatan kuwa gobolkiisa laga soo doorto waxay si toosa isugu raacsan yihiin inuu xilka ka dego oo uu banneeyo xilka sidoo kale waxaan ognahay madaxweynaha xilligan xilka haya ee madaxweyne biden oo ay isugu xisbi yihiin oo laba filayeyba haddii uu xilka ka dego afar dhowr sano kadib inuu noqon karo governorkan gobolka laga soo doorto new york dadka ugu cadcad ee isu sharaxi kara madaxweynenimada maraykanka ayaa isaga lafahaantiisu ku adkaystay maanta inay tahay xilligii uu ka degi lahaa xilka waan gartay xisbiga ay hayaan ee jamhuuriga xubnihiisu maxay ka yidhahdeen run ahaantii waxaan garan karnaa xisbiga jamhuurigu markay siyaasad ahaan la eego sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta madaxweynenimada dadkii ugu badnaa ay ka baqayeen buu ka mid ahaa marka waad garan kartaa si aada ayay ugu shidayaan ha guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka uu ka tirsan yahay andrew coma wuxuu yidhi waxaani wax lala yaabo maaha dhaqamadiisa waa dhaqamo cadaynaya inuusan ahayn qof xil qaban karaa waxyaabo aada uga fara badanna wuu sameeyey waana inuu si deg dega uga degaa xilka marka waxay soo tarayaa baaqiyo aada u fara badan oo xisbiga jamhuuriga ka imanaya oo ay ku doodayaan qaarkoodba in inuu xilka ka dega keliya maahane in lagu sameeyo baadhitaan fal dembiyeed waayo waxay leeyihiin falalka uu galay qaar baa fal dembiyeed noqon kara maaha keliya inuu xilka ka dego keliya lagaga haro waan gartay marka hadda maadaama lagu helay maxay noqon kartaa ciqaabta uu la kulmi karaa run ahaantii laba arrimood baa hadda dadka siyaasadda indhaindheeya way u badinayaan mid inuu kusii adkaysto in uusan arrimahani aysan gogol dhaaf ahayn ee ay taabasho iyo xudxudasho keliya ay ku eekayd iyo inuu dad shaqo ka heliyey arrimahaasna uu ku adkaysta inuusan xilka ka degin waxaynu ognahay madaxweynihii hore ee clinton oo dalkan maraykanka madaxweyne ka ahaa dembiye ka badan kuwan ayaa lagu soo oogay xilkiisana wuu sii adkaystay isagoo qareenno difaaca qabsaday taasi waa mid midda labaadna inuu xilka iskaga dego si uusan eedeymahan faraha badan aysan ugu sii badan waayo waxaa la filayaa hadduu xilka ka dego in eedeymahan iyo maxkamado aan in la saaro ay ka yaraan doonto in haddii uu xilka isku sii adkeeyo
kaasi waxau ahaa faysal dari oo arrimaha maraykanka faallooda kuna sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo u warameeyey maxamed cabdi sandheere halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaanaysa washington qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka u doorka roonaa madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee maraykanka samanta bawer ayaa arbacada maanta ah la kulmaysa mas-uuliyiinta etoobiya iyadoo maraykanku ugu baaqayo dowladda dalkaasi inay ogolaato in gargaar bani-aadamnimo la gaadhsiiyo gobolka tigraay bawer ayaa talaadadii la kulantay qaxootiga tigraay ee u baxsaday suudaan waxayna ku celisay mowqifka maraykanka oo ah in la caawiyo dadka ku nool gobolka waqooyi ee tigraay islamarkaana lasoo afjaro dagaalada muddada ka badan sagaalka bilood halkaasi ka socda samaanta ayaa barteeda twitter-ka ku qortay in maraykanku uu dhammaan dhinacyada ku riixayo in ay gaadhaan xabad joojin deg deg ah iyo in ciidamada la kala qaado iyadoo oo la rajaynayo in dadka qaxootiga ah ee ku sugan suudaan ay dib ugu laabtaan guryahooda dowladda maraykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in gobolka tigraay ay u qoondaysay amaba ugu deeqday boqol iyo sagaal iyo afartan milyan oo doolar oo gargaar bini-aadanimo dheeraad ah kooxda daacish ayaa u muuqata mid isku dayeysa in ay dib u soo dhisto ciidamadeeda ku sugan dhulka saxaaraha ee bariga suuriya iyadoo adeegsanaya wiilasha yaryar iyo kuwa ka tahriiba xeryaha barakacayaasha ee ku yaala waqooyiga galbeed ee suuriya arrinkan ayaa imanaya iyadoo oo in ka badan laba sano ay ka soo wareegtay markii kooxdaasi argixisada la burburiyey warbixin uu salaasadii soo saaray kormeeraha guud ee waaxda difaaca ee maraykanka u qaabilsan howlgallada maraykanka iyo xulafadiisa ay ka wadaan dalalka suuriya iyo ciraaq ayaa arrintan lagu shaaciyey inkasta oo ay jiraan tallaabooyin badan oo adag oo ay qaadeen xoogaga dimuqraadiga suuriya ee maraykanku uu taageero ayaa haddana kooxda daacish waxay saameyn ballaaran ku leeyihiin kaaman badan iyo sidoo kale xorriyadda dhaqdhaqaaqa oo ay uga faaidaysanayaan in ay bartilmaameedsadaan dadka ay ciidamayn karaan xeer ilaaliyaha guud ee gobolka new york ayaa dembi ku heshay guddoomiyaha gobolkaasi andrew cumo kaas oo ku eedeysnaa in uu faraxumeyn u geystay haween ay isla shaqaynayeen madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ugu baaqay cumo inuu iscasilo kadib markii ay soo baxday warbixinta xeer ilaaliyaha gobolka new york waxaana sii kordhay tirada madaxda xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in uu banneeyo xafiiska cumo ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo haysto isagoo warbixinta xeer ilaaliyaha guud ku tilmaamay mid xaqiiqada ka fog degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada doodii gaabneed iyo xasan kaafi qoyste
bulshada soomaalida ayaa sannadihii ugu dambeeyey si aada u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee facebooka oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwo laga dhiidhiyo haddaba maxaa faa'iide iyo dhibaato ah oo soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali oo labaduba ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya qadar bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa v o a iyo walaalkii xasan qaafi qoystiba aad baan idinku mahad celinayaa sidoo kale saaxiibkayga kale ee dooda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahad celinayaa intaa kadib walaal horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin oo runtii aqoontaa ka mida waxaa ka mida xidhiidhka waxaa ka mida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb laxaadle uu ka qayb qaatay markaan ka hadlayna aqoonta runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka ha loo mariyo whatsapp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida facebooka oo facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii kaa qaadan lahaa waqti iyo lacagba kaa qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ka ee ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan haddii aan maanta diyaarinaya cashar waa inaan haystaa internet oo social media waa inaan isticmaalaa google ama maaragta wax lamida haddii aan rabo inaan la xiriiro qoyskayga iyadoo aan lacag badan iiga baxaynin waa inaan isticmaalaa whatsapp ama wax lamid ah waxaa sidoo kale kamid a isbarashadii maanta anigoo muqdisho jooga waxaan baran karaa qof kasta oo maanta jooga geyga soomaaliyeed ama adduunkaba intiisa kaleba waxaan ku baran karaa waxweyaan bosishankayga jooga waxa waxaa ii sahlay waxa weeye waa social media khaasatan meelaha dadku ku xidhiidhaan sida facebooka whatsappka instagramka iyo twitterkaba waxaa jirta iyaduna inaan fikradahayga haddii ay quman yihiin oo ay qurux badan yihiin inaan kuwada kula wadaagi karo bulsho badan oo runtii maaragtay soomaaliyeed oo meesha doonaanba ha joogaane anigoo magaalada muqdisho jooga inaan aragtidayda iyo fikirkayga aan kula wadaagi karo marka walaal faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwo kaloo fara badanba wuu leeyahay haye cabdiraxmaan bismillahi raxmaan raxiim walaalkay xasan kaafi qoyste aad buu mahadsan yahay laanta afka soomaaliga ee v o a walaalkayga dooda igala qaadanayana isagana aad buu umahadsan yahay haddii aan ka hadla dhibaatooyinka uu leeyahay social media aad ayay u tira badan yihiin dhibaatooyinka social mediaha uu leeyahy waxaa ka mid a inuu gaab gala waxbarashadii soomaaliyeed ee ubadka soomaaliyeed baranayeen in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga abaaro social mediaha oo la adeegsada aaladda social mediaha iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo in dalkii iyo bulshadii soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanaya aaladda social media dhibaatooyinku aaladda social media leeyahay waxaa kaloo ka mid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada joogo oo kala mashquulsan aan wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa ka mid ah qoys burbur fara badan waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin laba telefon wada isticmaalay aan isla jeedin dhibaatooyinka ugu weyn ee social mediaha qaybtaas ayay ka mid yihiin waxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta soomaaliyeed waxaad arkaysaa iyadoo laga hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn awalka hore warbaahinta waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb meel la raaco iyadoo aan lahayn ayada waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinacii wanaagsanaanta laga lexdo dhinaca xumaanta loo lexdo caqabadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara waxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka social mediaha ardaydii jaamacadaha iyo ardaydii iskoolada iyo dhammaan iyagoo xiisadihii ku wada jira ayaysan xiisadihii qaadanayn waxay yihiin maqana jooge xiisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaskii dhexdooda caqabadahaasa ka mid ah dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhallinyarada soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social mediaha gaar ahaan tictok oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya wax iskaga duubaya ku dhex isticmaalaya ku dhex cayaaraya caqabada ugu weyn ayaa noqotayba tictok in baraha bulshada ay si xun u saamayso qadar maxaa ka mid a faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada kow waxaa ka mid a walaal aqoonta waxa laga helaa aqoon baa laga helaa baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya si gaara facebookyada oo aan anigu khaasatan aan ku xidhanahay waxaa ka mid ah xidhiirkii baa ka mid a oo maanta waxaa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof maraykankii jooga oo faamilkaaga ah waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayna wey waxaa sidoo kale ka mida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan ka mid ahay dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhallinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigoo maanta muqdisho jooga oo maanta deegaan hebel haddaad weydiiso waxa laga yaabaa inaan garto weligay ma tegin waxaan ku gartay aan ku tegey waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihii ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aanu halkaa iska barannay ka wada xidhiidhnay waxa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuqda qofka waxaasoo dhanba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin waxaa ka mid sidoo kale beri dhaweed waxaa dhacay covid nineteen cudur leedhaa baa dhacay macallimiintu waxay adeegsanayeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media haddii aanay jirin waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa waxaa jira macallimiin leh xarumo ama baraha bulshada kule beejaj ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta imika haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxaa keliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weye waa social media si aan uga raadiyo inay goobtaasi goob jirsata cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arrintaas xasan oo haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social mediaha aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliinta sare dowladda dhexe ee federaalka soomaaliyeed markii ay soo saaraysa imtixaankai ardayda foonfoorada ama galaaska standarfoonka ee dugsiga sare adiga gobolka banaadir markii qiyaas ahaan la qaato sideed kun oo arday imtixaan ka dhacday wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo layiri sababta ardaydaas u dhacda maxaa waay wuxuu ku sababeeyey in social mediaha ay tahay gaar ahaan aaladda tiktok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u badnaayeen dhibaatadaas qayb bay ka ahayd labo dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii oo qofkii bulshada soomaalidu ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada borosees khaldan ama waddo khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabdhi loo geysanayo saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii soomaaliyeed iyo qaarnimadii soomaaliyeed lagu dilayo laguna jebinayo oo lagu niya jebinayo lagu burburinayo waddankii marka dhibaatooyinka uu ku hayo social mediaha bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo aabbe iyo carruurtoodii oo gurigii joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda u wacayso taraafika ku mashquulsan war hebelow hadday tiraa xataa aana maqlayna aaladan u jeeda ama tiktok iska duubaya ama facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda youtube-ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya caqabadaasi waa caqabado kale waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aada u saamaysay waxbarashada dhinaca aaladda social media waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aada ama jaamacaddii aaday ka daahay isagoo jidkii ama waddadii ku dhex isticmaalaya aaladii hadday facebook tahay hadday tiktok tahay hadday snabchat tahay iyo hadday telegram tahay iyo hadday whatsapp tahay aan lasoo koobi karin caqabadaha ugu waaweynay bulshada soomaaliyeed abaarayso ay kala kulmaysa aalada social media waxaa kamid a waa facebooka iyo aaladan hadda cusub ee soomaalidu aadka u isticmaasho tiktok la yidhaahdo facebooka inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada waxaad arkaysaa mas-uul soomaaliyeed oo sawirkaas inta lasoo qaato xumaan laga sheegaysaan buu ahaa kan u ahaa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la waxaan joognaa gebagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar xalku walaal wuxuu yahay kow in dhallinyarada wacyigooga la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social mediaha la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social mediaha lana baro oo lagu training gareeyo inta badan waxyaabaha keenaya waxaa ka mida in dadku ay si xun u adeegsadaan waxaa ka mida wacyigoogii baan weli korin waxay u baahan yihin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan qofka marka dhallinyarada caruurta markii iskuuli guryaha ay ku jiraan in la tuso la baro habka meesha laga abaarayo yani faa'iidooyinka social media inuu yani lagu tababaro inuu wax ka barto kow inuu ku xidhnaado meelaha aqoonta ah uu ka raadsado oo kadibna lagu xidho la baro qaabka looga faa'iidaysto la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelino ballaadhan oo dowladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsame yacnii sida tictok oo kale imka tictok oo kale waxa badan side effectisiya badan wadamada qaar waba iska kontroleenba taasoo kale dowladdu inay soo jeediso siyaasad yacnii ay ku kontarolayso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iida daradiisa loo yareeyo marka waxaan qabaa horta bulshadana waxay u baahan tahay in wacyigeeda la koriyo oo la siiyo wacyigelin fara badan oo dhankaasi walaal ku aadan haye cabdiraxmaan dhankaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa xalku wuxuu yahay sida social mediaha loo xakamayn karayo waxa weeye barta facebooka la yidhaahdo ilmaha yaryarka ee hadda aaladda social mediaha qaar ahaan facebooka isticmaalaya in la xakameeyo ay dowladdu xakamayso in xumaanta lagu faafinaya la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba in wasaaradii isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ay qayb ka qaadatay inay xakamaysay aaladda social mediaha gaar ahaan facebooka iyo bartan tiktoka waayo hadda xumaanta waxay u badanaysaa dhinaca tiktoka waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aaladda social mediaha loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyaa xumaanta la faafinayo lagu faafinayo baraha bulshada waxaan ku talinayaa in facebooka sida dhinaca wanaagsan loo abaaro dhallinyarada abaaraysa dhinaca xunna laga xiro facebooka xaaladooda ay dhibaatooyinka ugu gudbin karayaan aaladan tiktok la yidhaahdo haddii la isticmaalayana in aaladda si wanaagsan loo isticmaalo oo dadka waxa wanaagsan loogu sheego aan laga leexdo waxyaabaha xunxun intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoysto inuu la socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali daajaa oo inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da iyo qayb laba iyo tobnaad kana mid a sheekadii waasuge iyo warsame sudcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadar toddobaad ayaa ka soo wareegay maalintii waasuge iyo warsame isugu dambaysay waxaa la soo gaaray wakhtigii beerta nasashada ay ballanka ku lahaayeen dhibaatada ay maalintaas la kulmeenna waxa ugu weynaa in mid waliba uu u haystay in beerta nasashada ee magaaladu ay mid keliya tahay oday waliba tu keliya ayuu bartay intuu magaalada joogay taas ayuuna niyadda ku qabtay markii ay ballamayeen warsame wuxuu goor casara ka soo kacay aqalkii walaalkii dirir oo degmada howlwadaa ku yaal isagoo fulinaya ballankuu wadaygiis waa suga la lahaa intuu jidka sii marayey wuxuu sii kala shaandhaynayay waxyaalihii uu magaalada ku arkay kuwii ugu yaabka badnaa wuxuu isku sii duwaayey wuxuu waasuge uga sheekayn lahaa warsama wuxuu soo gaaray beerta nasashada ee dhagax tuur intuusan fadhiisanna wuxuu ku soo wareegay beerta afarteeda gees isagoo waasuge ka raadinaya markuu hubsaday inuusan wareegiis weli imaan ayuu kursi dhagaxa isaga fadhiistay warsame markii hore cabbaar ayuu ka shakiyey kursiga laftiisa wuxuuna hoos iska weydiiyey in qof kastaa isaga fadhiisan karo iyo in kale laakiin waxay ugu dhammaatay isagoo leh la hubsan doone markuu kursigii ku nagaaday ayuu niyadda ka faallooday isaga oo la yaaban dadka tirada badan oo inta qof waliba dhar wanaagsan soo labistay kelikeli iyo koox koox isaga sheekaysanaya fadhi iyo taagnaan beerta dhexdeeda markaas buu is yidhi kuwaani waa dad howla-aan dhargay aragguuduna wuxuu xusuusiyey gabaygii cigabaraar ee ahaa sabciin iyo sabciin loo faroo suuqa wada jooga oon soofka xoolaad lahayn sid iyo caad toona oo suudh xariir iyo ka siman saacaddii gacanta oo siiga inay taabatiyo saxarka diidaaya oo aan rubaabiga sarsaran sina u waayaynin oo sida tujaartii cadmeed sida tamiigtaynka haddaan lacagta sida loo heliyo sababta lai sheegin ha laysuga beriya saa dambaan qaar silsiladayne wallaahaan raggaan saafurshaa socod ku dheeraan in yar kadib oday reer magaala ayaa warsame kursigii kula soo fadhiistay salaan wanaagsan ayay isdhaabsadeen magacyadoodana way isu sheegeen odayga reer magaalka ah waxaa la yidhaahdaa da'fiir sheeko caadi ah ayaa labadii oday u bilaabatay ugu horrayntii warsame ayaa da'fiir su'aal weydiiyey oo ku yidhi waxaad iiga warrantaa dadkan iska wada ladan oo subax iyo garab tamashaya haddana ila ah dad aan xoola lahayn ama aan dhaqan xoogsina u kallihin halkay wax ka soo galaan intuu warsame hadlayay da'fiir lama socon maxaa yeelay wuxuu ku howlanaa oo ka daba indha taagayay gabar ladan oo odayaasha soo agmartay markii jawaabtii laga sugayeyna inta warsame garabka tug ka siiyey ayuu yidhi eesh calaa warsame si weyn ayuu ula yaabay waxyaalaha ninkaas odayga ahi uu ku kacayo markaas buu damcay inuu hadal waanaca u jeediyo wuxuu se xusuustay mahmahdii ahayd nin camalkiisa ka waani waa dudumo ciid ka mayr markay gabadhii dahsoontay ayuu da'fiir u soo jeestay warsame oo yidhi iga raalli ahowe maxaad i weydiisay cabbaar ayuu warsame aamusnaa isagoo odaynimada da'fiir aad u saluugsan inkastoo reer magaalka oo dhanba uu ka wada shakiyey galabtaas wuxuu warsame xaqiiqsaday inuu run ahaa buraanburkii ay islaantu gabadheeda ku waanisay ee ahaa duqowda magaalo qaar waa dad loofara ah da'dooda ma fiiriyaan hadday dumar arkaan sidii dugaag xoolo helay bay u daba ordaan diintu waxay diidday bay saani uga dalbaan digtoonow caasha dunidu waa dareen socde markay intaasi dhacday ayaa warsame wuxuu ta'fiir weydiiyey su'aalo ku saabsan noloshiisa magaalo gaar ahaan shaqadiisa iyo hadduu carruur leeyahay markaasuu u sheegay inuusan shaqo iyo carruur midna lahayn laakiin uu qabo haweenay shaqaysa oo faadumo cad la yidhaah sheekadii odayaashu aad ayay u dheeraatay ilaa maqhribtii la gaadhay intii uu wadahadalkoodu socdayna hadba gees ayuu warsame fiirinayay isagoo qofkii soo baxaba waa suga moodaya galabtaas aad ayuu warsame uga xumaaday ballanka looga baxay maxaa yeelay war umuu hayn sababta odaygii kale uga maqnaaday wuxuuna intaas laabta iska lahaa dhibaato weyn ah run badnaa ayaa ninkii yidhi rag waxaa kuugu daran nin aad sugaysoon kuu soo socon iyo nin aad soortoon kaa socon waa suge ogaal iyo ilowsho midna ugama baaqan ballankuu warsamo la lahaa laakiin wuxuu isaguna fadhiistay beer ay la ahayd tan keliya oo magaalada ku taal inay tahay afartii galabnimo ayuu ka soo baxay aqalkii wiilkiisa oo degmada boondheere ku yaal markaasuu iska fadhiistay beerta nasashada ee ku taal kiniisadda ka soo horjeeda xarunta dowladda hoose ilaa qoraxdii dhacday ayaa waa sugana halkaa warsamo ku dhowraayay wuxuuna isaga tegey markuu quustay muddadii uu waasuga sugaayey warsame wuxuu halkaa ku arkay waxyaalo badan oo yaab iyo farxad intaba ku abuuray ugu horrayntii waxaa hortiisa soo maray ciidamo hubaysan habsamina u labisanoo kooxdii muusigu hor joogto waa suge waxaa hore dhiilo ugu sii abuuray dadweyne fara badan oo jidka hareerihiisa tuban tartiibna u soo kordhayey khamiis kasta galabtii ayay ciidamadu bixiyaan salaanta calanka dadkuna u sii diyaargaroobaa daawashadooda xiisaha leh inkasta uu waasuga si weyn ugu farxay aragga ciidamada iyo salaantii calanka intaba haddana intaas niyadda ayuu iskala hadlayey oo wuxuu islahaa allow yaa bal ogaada giddigood waa dhaanka dhuumad reerkoodii iyo xoolahoodii uga soo dhaqaaqay waalidkood oo aan tabar lahayn waasuga wuxuu ahaa ninkii hore u yidhi marka wiilkaygu magaalo aado waa ka naxaa markuu dhar iyo sonkor iisoo dhiibana waa ku farxaa laakiin waxaa lagu maahmaahaa ayuu yidhi laf dhuux leh iyo laba dhagax laysla waa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaaha inoo joogo waa ina toddobaadka soo aadan iyo qayb saddex iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waasuge iyo warsame hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax ali daaja inuu la socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo daalkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington qodobadii wararka caalamka udurkan mid ka mid a idiin dulmarana madaxa wakaalada horumarinta caalamiga ee mareykanka u s aid samanta power ayaa arbacada maanta la kulmaysa mas-uuliyiinta etoobiya iyadoo oo mareykanku uu ugu baaqayo dowladda dalkaasi inay ogolaato in gargaar bini-aadamnimo la gaarsiiyo gobolka tigray power ayaa salaasadii la kulantay qaxootiga tigray ee u baxsaday dalka suudan kuwaasi oo ay ku celcelisay mowqifka mareykanka oo ah in la caawiyo dadka ku nool gobolka tigray islamarkaana lasoo afjaro dagaalka muddada ka badan sagaalka bilood socda samaanta ayaa bartida twitter-ka ku qortay in maraykanku uu dhammaan dhinacyada ku riixayo inay gaadhaan heshiis xabad joojin deg deg ah iyo in ciidamada la kala qaado iyada oo la rajeynayo in dadka qaxootiga ah ee suudaan in ay dib ugu laaban doonaan guryahooda dowladda maraykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in dadka gobolka tigray ay ugu deeqday milyan oo dollar oo gargaar bini-aadanimo ah haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu ku talagalnay
على قلها النور عنك أي ويالا وفك استابع عشاقو على قلها النور عنك أي ويالا وفك استابع عشاقو يا عاد يا جير أنت لنك لوي عد يا عاد يا جير أنت لنك لوي عد يا عاد يا جير أنت لنك لوي عد يا عاد يا جير أنت لنك لوي منوال عدولو لسكو وضع عبيريو سرك إيا عباديا مركي أنتني وعريد حسن كاقدي دبا لحجبي الوادي منوال عدولو لسكو وضع cabbirayo surka iyo cabaadiyaha markii aan tiniyo cidhin xasaankaaga dheedaba la cajabay ilwaadee calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaan leh calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaale calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaale calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaale cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo dhibka caana iyo nabad iladli ku noolo iladli ku noolo cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifka caana iyo nabad ciladali ku noolo ciladali ku noolo dimaagan ulayge dimarkay u ciira eligood cayaariyo dimaagan ulayge dimarkay u ciira eligood cayaariyo cirribkiyo dibnaha iyo inta cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada ciribkiyo timnaha iyo ilka qadayga weeshada ciribkiyo timnaha iyo ilka qadayga weeshada
heeskaasi nagu luqeynayay fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteena idaacadeedu idinka marin salaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo nabadgeliyo